bsm illahi raxmaan raxiim in sha allahu tabaaraka wa tacaalaa kabiirada afar iyo toban ayaynu maanta sharaxaynaa haddii rabbeedno wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahu ullah kabiiradaasi waa shubr shurbu lkhamri wa in lam yaskur minhu macnaha qofkii inuu khamri cabo walow yuuna kuba sarqaamine ilam yaskir hadduuna xataa sarqaamin xataa oo mar uu khamri cabbay kabiiro weyn buu ku dhacay qaala allahu tacaala yasaluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiir wa manaaficu linnaas aayaddaasi waa aayadihii weli intaan khamriga la xarimin oo waxa weeye markii hore lagu caddeeyey inay khamrigu dhibaato badan dadka u geysanayso wanaagna ay ka helaan oo dadka qaar baa ka faa'idi jiray ama ganacsi ha noqoto ama wax kale ha noqote laakiin markii dambe aayaddaani markay soo degtay fii suurati almaa'ida yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu waalaslaamu rijzun min camali الshayطaani faاjtanibuuhu ayuu yidhi ilaahay fii suurati maa'ida kuwa ilaahay rumeeyeyow waxa weeye khamrigii macnaha iyo maysarka waa khimaarka iyo waxa la mida waxa uu keenayaa macnaha iyo ansaabtii iyo aslaamtii kulli waxa weeye sanamyadii iyo wixi ay caabudayeen oo dhan iyo shirkigii ayaa la raaciyey waa rijzun baa la yidhi ay najaaso weeye min camali shaydaani faijtanibuuhu ka dheeraada baa la yidhi waa camal shaydaan ee arrintaa bannaanka isaga mara oo ka fogaada ayaa la yidhi haddaba marka markay saa ku soo degtay nebiga aayaddaasi ayay saxaabadii bannaanka ka mareen oo waxa weeye bannaanka laga maray oo khamrigiina waxa uu noqday markaa xaraaman waxa weeye binasi alqur'aan ayaa lagu xaaraantinimeeyey laakiin aayadihii ka horreeyey oo dhan waxay wada ahaayeen maaragtay tadaruj marka tadarujkana waxaa la yidhaahdaa wixii markii hore dadku ku dhaqmayeen in tartiib isla markaba aan la xaaraantinimayn laakiin loo tartiibiyo oo waxa weeye marka hore loo sii sheego dhibaatadeeda mashaakilka ay leedahay kabacdi markaa ay timaaddo waxa weeye taxriimkii qadciga ahaa oo ugu dembeeyey marka waxay soo martay dhowr marxaladood markii hore waxaa la yidhi salaadda ka dheeraada laa taqrabu asalaata wa antum sukaara kabacdi markii dambe oo waxa weeye taa laga soo gudbay markii horena la yidhi maaragtay wanaag bay leedahay dhibna way leedahay markii ugu dambaysay ayaa aayaddaani timid oo la yidhi fajtanibuuhu ka dheeraada baa layihi oo ha cabbinina oo ha isticmaalin oo bannaanka ka mara axaadiista ayaa aad inoogu caddaynaysa khamriga iyo sida ay tahay waxau yidhi imaamu dahabi raximahullah wa habata can ibni cabbaas radia allahu canhuma cabdullahi ibni cabbaas qaala wuxuu yidhi lamaa nazala taxriimu alkhamri mashaa alsaxaabatu bacduhum ilaa bacdi saxaabadii ayaa qaarkoodba qaarka kale u tegey oo warkii baa la isgaadhsiinaya markii khamrigii soo degay in la taxriimkiisii markaasay waxay is yidhaahdeen dhexdoodii xurimat alkhamr war khamrigii waa la xaaraantinimeeyey wa jucilat waxaana laga dhigay cadlan lishirki shirkigii baa la raaciyey oo iyadii iyo shirkigii isku aayad baa la raaciyey waayo maysarkii khimaarkii weeye ansaabta iyo waxyaalihii sanamyadii ay caabudayeen iyo aslaamtii wixii oo dhan shirkigii baa la raaciyey marka oo waxaa la yidhi kulli waxaas oo dhan fajtanibuuhu bannaanka ka mara baa la yidhi waa min camali shaydaani weeye waaye asarkaa markaa imaamu dabaraani ayaa werinaya fii mucjam alkabiir wa qaala alhaytamiyu raximah llah fii mujmaci azawaa'id rijaaluhu rijaalu saxiix waa ahar saxiixa marka oo cabdullahi ibni cabbaas laga werinayo qaala waxa uu yidhi إمام الذهبي وذهب عبد الله بن عمر إلى أن الخمر أكبر الكبائر كبائرتة أقوين ووحوي كبائرتة أقوين ويبو يري خمرغو معناه أي بعض الشركي macnaha shirkiga markii laga soo tago iyadaa ku xigtay buu yidhi oo waa waxa ugu weyn qaala dahabiyu wuxuu yidhi imaamu dahabi wa hiya bilaa raybin umu lkhabaa'is waa hooyadii xumaanta oo dhan oo waxaa xun oo dhan iyadaa hooyo waa waayo sababtu waxa weeye qofku markuu khamriga cabo wax walba oo xumaana ayuu samaynaya caqligiisii baa tegaya markaasuu wuxuu ku dhacayaa waxyaalihii khabiiskaahay oo dhan uu awel iska ilaalin lahaa marka umulkhabaa'is ayaa lagu magacaabaa waqad lucina shaaribuhaa qofka cabba waa la nacladay fii kayri ma xadiidin axaadiid badan ayaa lagu nacladay waana inoo imaan doontaa haddaba hore dhacaasi wuxuu ina barayaa asarka iyo waxa weeye kalaamka cabdullaahi ibni cumar iyo imaamu dahabi ay leeyihiin in uu yahay khamrigii xaaraam iyo aayadda qur-aanka ay fasirayaan inaan la ogolayn oo waxa weeye aad iyo aad ay u xun tahay khamrigiina in bannaanka laga mara ay waajib tahay waayo allihii subxaana qaadirkaabaa odhanaya fajtanibuuhu ka dheeraada oo bannaanka ka mara waxa weeye khamrigii qaala dahabi wuxuu yidhi wa qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam man shariba alkhamra qofka khamriga caba fajliduuhu jeedla oo dila garaaca macnaha oo xadkiyaa laga oofiyo fa in sharibahaa haddii uu cabo maratan ukhraa ay fajliduuhu haddana jeedla fa in sharibahaa raabica ay macnaha mar saddexaad hadduu cabana jeedla fa in sharibahaa haddii uu cabo alraabica markii afraad faqtuluuhu dila oo waxa weeye hala dila markaa xadiidkaana waa xadiid saxiixa lishawa bishawaahidihi oo imaamu tirmidi ayaa warinaya iyo abu daawuud iyo ibnu maaja min xadiidi mucaawiya radia allahu canhu riwaayado badan buuna leeyahay iyo duruq badan waa saxiix marka bimajmuuci duruqihi ayuu maaragtay saxiix ku yahay sheikh albani raximahullah wuxuu ku saxiixinayaa waxa weeye fi saxiixi tirmidi ay sunani tirmidi iyo sunani abi daawuud iyo ibnu maaja iyo ayuu ku saxiixinayaa culamada qaar baa waxay yidhahdeen xadiidkani waa xadiid mansuukha laakiin lama hayo daliil nasakhaya oo waxa weeye joojinaya arrintaa bal waxa weeye haddii uu khamriga cabo oo waxa weeye uu khamrigii joogteeyo marka hore waa la jeedlayaa mar labaad waa la jeedlayaa mar saddexaad waa la jeedlayaa marka afraad in la dilaya ayuu xadiidku kutusaya laakiin dee cidda dilaysa oo arrintaa go-aankeeda iskale waa xukuumadda sharcigaa iyo maxkamadda sharcigaa ee waxa weeye dadka shacabka ay shaqo kuma leh wuxuuna ka qoray sheekh axmed shaakir raximahullah abulashbaal ayaa duruqdiisa risaalo ka qoray oo kelimatu lfasli u bixiyey fii qatli mudmin alkhamri marka calaa kulli xaal wuxuu xadiidku ina barayaa daahirkiisu in la dilayo haddii xaakimku markaa uu u arko oo waxa weeye dee ijtihaadkiisa uu u arko inuu maaragtay ama xabsiyo ama edbiyo ama waxa weeye haddii wax kale laga maarmi waayo inuu dilo de waxa weeye arrintaas xukuumadda ayaa ku shaqale oo go-aan ka gaaraysa xadiidka ku xiga wa qaala waxa uu yidhi imaamu dahabi qaala camar ibnu xaarif xadathanii camar ibnu shucayb can abiihi an cabdillaahi bni cumar can cabdillaahi bni camar can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi man taraka asalaata qofka salaada ka taga sukran isagaoo sarqaansan maratan waaxida hal mar qofkii ka taga fa ka'annamaa كانت له الدنيا وما عليها فصلبها waaba isagoo maaragtay tusaalihiisu wuxuu la mid yahay adduunyadoo dhan haystay oo gacanta ku hayay markaa waxa weeye adduunyadii o dhan gacantiisa laga saaray macnaha khasaare ayaa ku dhacay waa halaagsamay waman taraka asalaata qofkii salaada ka taga arbaca maraatin afar jeer sukran oo isagoo sarqaansan kaana xaqan cala allah ilaahay waxa uu waxa weeye naftiisa xaq ku noqoto isku waajibiyey inuu qofkaa ku ciqaabo arrintan soo socota an yusqiihi an yusqiyahu inuu waraabiyo min tiinati alkhabaal waxa weeye diina waa dhoobada alkhabaal nabigaa inoo fasiraya waxa laga wado qiila waxaa lagu yidhi yaa rasuula allah wamaa diinatu alkhabaal waa maxay diinatu alkhabaal qaala waxa uu yidhi cusaaratu ahli jahannam dhididka waxaa dhiigga iyo waxa weeye malaxda iyo qashinka ka daadanaya markay gubtaan uuskooda iyo mindhicirkooda waxa ka daadanaya ayaa la yidhahdaa diinatu alkhabaal kaas ayaa la cabsiinayaa oo waxa weeye wasakhdii ka soo daadanaysay iyo uuskii iyo dhididkii iyo baktigii ka soo daadanayay dadku markay gubtaan ayaa isaga afka loogu shubaya waxa weeye xadiidkaana waa xadiid saxiixa waa xadiid xasana imaamu axmed baa werinaya iyo xaakim wa qaala alxaakim saxiix saxiix alisnaad wa qaala dahabiyu waxa weeye kuma u raacin saxiixnimadaa ee waxa weeye wuxuu leeyahay maaragtay xasan wa xasanahu sheikh albani raximahu llah horta waxaa saxiixiyey sheekh axmed shaakir fi musnad imaam axmed ayuu ku saxiixiyey laakiin sheikh albani raximahullah xasan buu ka dhigay fi saxiixi tarkiib laba boqol iyo waxa weeye soddon iyo to soddon iyo siddeed ayuu saxiixi tarkiibka ayuu waxa weeye ku caddaynayaa inuu xadiidku xasan yahay waayo ninkaas sanadkiisa camar ibni shucayb can abihi can jaddihi daa'iman axaadiistiisa xasan baa laga dhigaa oo waxa weeye culummadu waxay yidhaahdeen waa darajatulxasan axaadiidiisu ee saxiix maaha oo waxa weeye ma saxiixiyaan wuxuu ina barayaa marka ciqaabta uu mudanayo qofka khamriga cabba oo waxa weeye khamrigii la yimaada waxa weeye ciqaabta uu mudanayo ayuu xadiidkaasina ina baraya xadiidka ku xiga can jaabir radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi inna cala allahi cahdan ballan ayuu ilaahay qaaday liman yashrab liman yashrabu alkhamra liman yashrabu almuskira waxyaalahaas maandooriyaha ah halkan xadiidkan wuxuu inoo caddaynayaa khamriga keliya inuunan ahayn waxa loo jeedo waayo muskirka waxaa la yidhahdaa wax walba oo qofka maskaxdiisa dooriya noocuu doona ha noqdo ama daroogo markaa isticmaalayaan ha noqdeen ama khamri la cabayo sharaaba ha noqdo ama qaad la cunayo ha noqdo ama sigaar la cabayo ha noqdo wax walba oo qofka maskaxdiisa dooriya ayaa la yidhaahdaa muskir marka wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inna cala allahi cahdan ballan ayaa ilaahay dushiisa ah oo ilaahay ballan qaaday liman ruuxii yashrabu cabaya almuskira waxyaalaha maandooriyaha an yusqii an yusqiyahu inuu waraabiyo min diinati alkhabal waxa weeye tii hadda aynu soo marnay qiila waxaa lagu yidhi yaa rasuula allah wamaa diinatu alkhabaal qaala wuxuu yidhi caraqu ahli nnaar ow qaala cusaaratu ahli nnaar dhididkooda iyo wasakda ka daadanaysay iyo waxa weeye uuskooda iyo malaxdooda ayaa afka loogu shubayaa haddaba halkaa xadiidka oo imaamu muslim uu werinayo oo saxiixa min xadiidi jaabir wuxuu inoo caddaynayaa inaan khamriga loo yaqaano khamri keliya inaan loo jeedin ee wax walba oo maandooriye ah uu xukumkan leeyahay noocuu doona ha noqdo waynu ognahay haddaynu soomaali nahay inuu yahay qaadku min alkhamri oo waxa weeye qofkii mar hadduu khamri uu sarqaansan yahay waa dawaqsan yahay oo waxa weeye naftiisii oo dhan waa maqan tahay marka waxa weeye wax walba oo maandooriye ah ayaa la yidhaahdaa khamri ama muskir xadiidka ku xiga nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam man shariba alkhamra fi dunyaa qofkii khamriga adduunyada ku cabba oo waxa weeye adduunka intuu joogo khamri cabba xurimaha waxaa laga xarimaa fi alaakhira muttafaqun calayh qofkii adduunyada khamri cabbay oo aan adduunka bannaanka ka marin khamrigii aakhiro khamri ma helayo waayo sababtu waxa weeye khamriga aakhiro dadka mu'miniinta waxyaalaha ay ku raaxaysanayaan baa laga mid dhigay waayo jannada ilaahay markuu ka sheekeynayey mathalu اljannati alatii wucida almuttaquun fiiha anhaarun waxa weeye webiyo ayaa durduraya maxaa ka mid a marka webiyadaa durduraya waxa anhaarun min khamrin ladati lishaaribiin khamri ayaa ka mid a oo lagu raaxaysanayo oo aad iyo aad u macaan haddaba qofkii adduunyada markuu joogo aan iska ilaalin waxyaalaha muskiraadkaa waxyaalaha khamriga noocay doontaba ha noqotee hadda aakhire ma helayo marka ma helayo inuu waxa weeye abaal uma helayo waayo isaga adduunka iska ilaalin waayey marka xadiidku wuxuu ina barayaa waa muttafaqun caleyh bukhaari iyo muslim baa werinaya min xadiidi cabdillahi ibni cumar radia allahu canhuma wuxuu ina barayaa marka oo waadix inooga dhigaya oo daliil u yahay qofkii xataa haddii mu muslin uu yahay oo jannaba gala xataa inuunan aakhiro khamri helaynin oo laga xarimayo waayo sababtu waxay tahay isagaa adduunka marka uu joogay khamrigii dayn waayey sidaa daraaddeed baa loogu ciqaabayaa in laga xarimo marka xadiidka ku xiga nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam qaala wuxuu yidhi mudminu alkhamri in maata laqiya laqiya allaha ka caabidi wathanin mudminu alkhamri mudminka waxaa la yidhahdaa qofka khamriga joogtaynaya oo daa'iman khamriga cabbaya ayaa la yidhaahdaa mudmin ay waa daa'imay oo waxa maalin walba khamri buu cabbaya qof mar iyo laba cabbay maaha waa qofka daa'ima wadaya khamrigii marka mudminu alkhamri qofka khamriga cabbaya in maata haddii uu dhinto isagoo mudminulkhamr ah oo aan ka toobadkeenin oon ilaahay u soo noqon hadduu saa ku dhinto oo waxa weeye uu saa aakhiro ku tago laqiya allaha ilaahay buu la kulmaa ile qof walba ilaahay waa la kulmayaa haddii uu dhinto isagoo ah ka caabidi wathanin mid caabudayey sanam oo kale ay macnaha khamrigaanuu caabudayey waayo khamrigii buu joogteeyey oo ka tegi kari waayey marka wuxuu laga mid dhigayaa qof waxa weeye sanam caabudayey oo kale waayo isagaa khamrigii joogteeyey oo waxa weeye bannaanka ka mari waayey oo naftiisa iyo hawadiisa raacay weeye imaamu axmed baa werinaya xadiidkan iyo ibnu maaja min xadiidi ibni cabbaas radia allahu canhuma waana xadiid xasana sida sheikh albani raximahullahu ku caddaynaya fi silsilati axaadiis saxiixa lix boqol toddobaatan iyo toddobo marka bimajmuuci duruqihi ayuu xasan ku yahay ow saxiixun buu yidhi wallahu aclam marka culamada qaar saxiix bay gaarsiiyaan qaarna xasan bay ka dhigaan labadaasuu udhexeeyaa derajo marka xadiidku waa xadiis sugan weeye oo nebiga ka sugan calayhi salaatu wassalaam oo lagu dhaqmayo wuxuu ina barayaa markaa waa waciid khatara wey oo ku soo arooraya qofka khamriga daa'imaya oo joogtaynaya haddaba ikhwaani fillaah waxaa loo baahan yahaa qofku inuu iska ilaaliyo khamriga dad badan baa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan dee khamri annagu ma cabna laakiin jaadku khamriga ka mid maaha laakiin qofku hadduu naftiisa dib ugu noqdo oo adillada uu dib ugu noqdo wuxuu ogaanayaa khamriga loo jeeda inuu yahay wax walba oo maandooriyaa culimmaduna waxay yidhaahdeen wax walba oo maandooriyaa waa xaaraam waayo axaadiis saxiixa ayaa nebiga ka sugnaatay oo aynu ku dari doonno insha allahu tabaaraka wa tacaala laakiin imaamu dahabi intaas ayuu kaga gaabsaday axaadiidtii waxaa nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi kullu muskirin khamr wa kullu muskirin xaraam imaamu axmed iyo muslim iyo arbaca ayaa werinaya waana xadiis saxiixa sida sheekh albaani ku caddeeyey fii saxiix iljaamici sakiir afar kun shan boqol konton iyo saddex wuxuu markayna barayaa xadiidku kullu muskirin muskirka waa wax walba oo maandooriya waa khamri buu yidhi noocuu doona ha noqdo wa kullu muskirin xaraam wax walba oo maandooriyaana waa xaaraam wa qaala aydan wuxuu yidhi kullu muskirin xaraam wax walboo maandooriyaa waa xaaraam wamaa askara minhu qaliiluhu fa kahiiruhu xaraam wamaa askara minhu alfarqu fa mil'u lkafi minhu xaraam masalan wixii haddii la cabo oo badan lagu sarqaamayo wixii yar oo ka midana waa xaaraam wey masalan qofku ma odhan karo aniga khamriga bakeeri yar baan ka cabbayaa kuma sarqaamayo jaadka wax yar baan ka cunayaa kuma sarqaamayo sigaarka wax yar baan ka cabbayaa waxba ii dhimi mayo waxaasoo dhan lama oggola waayo nebigu wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam wixii ay wixiisa badani sarqaamiyaan qofka wixiisa yarna waa xaaraam oo lama oggola xadiidkaana waa xadiis saxiixa oo sheikh albaani ku caddaynayo fii saxiixi iljaamic uu ku saxiixinayo afar kun iyo shan boqol konton iyo laba raqamka marka ikhwaani fillah labadaa xadiid waxayna barayaan oo ay inoo caddaynayaan wax walba oo maandooriyaa inay yihiin khamri wax walba oo maandooriyaana inay xaaraam yihiin ama wax yar ha noqdeen ama wax badan ha noqdeen kulli waa xaaraam qadcan oo waxa weeye axaadiidta iyo adillada islaamku ay caddaynayaan qaala asheikhu alhaytami raximahullah wuxuu yidhi fii kitaabihi azawaajir can ikhtilaafi alkabaa'ir waxa uu ku leeyahay khamriga qofku hadduu cabo walow waxa weeye haba yaraato qadra qaliil baa ha noqotee wax yar baa ha noqotee fa kabiiratun ijmaacan waxa weeye inay kabiiro tahay culummadoo dhan waa isku ijmaaceen waxaana la raaciyey buu yidhi arrintaa wax walba oo muskira noocuu doonaba ha noqdee wax walba oo qofka maskaxdiisa dooriya oo maandooriya ah waa kabiira min a min alkabaa'ir saas ayuu ku leeyahay kitaabkiisa waxa weeye maaragtay azawaajir can ikhtilaafi alkabaa'ir juska labaad saddex boqol iyo koob iyo toban haddaba waxyaalaha marka aan muskir ahayn oo waxa weeye aan markaa iyagu maandooriye ahayn waa ka soo harayaan laakiin qaacidada sharciga oo culummadu qaateen waxay tahay kullu muskirin xaraam wax walba oo maandooriye ah waxa weeye xaaraan buu noqonaya maskaxdii mar hadduu wuxuu dooriyo xaaraan buu noqonaya waayo sababtu waxa weeye qofka caqligiisa iyo maskaxdiisa in la ilaaliyaa waa waajib wey waxyaalaha la yidhaahdo duruuriyaat alkhamsa ayay ka mid tahay culummadu waxay leeyihiin wixii nafta wax u dhima maalka wax u dhima diinta wax u dhima caqliga wax u dhima nasliga iyo taranka wax u dhimaya waa xaaraam ayay leeyihiin culamaa alusuulu fiqi haddaad marka isweydiisid matalan ummadda islaamka waa wada ogol yihiin oo maanta ma u malaynayo qof muslima oo odhanaya khamrigu waa xalaal ma jiro wa ilaa haddii uu yidhaahdo waa ku gaaloobaya waayo qofku hadduu xalaashado macluum min addiini bidaruura waa gaaloobaya laakiin waxyaalaha lagu baaba'ay waxa weeye matalan sida jaadka oo kale daynu innagu soomaalinahay waxayna baabi'iyey waa jaadka wuxuu halkaan la soo istaagayaa kii cunayey aayad ii keen buu leeyahy ama xadiid ii keen xaaraantinimaynaya markaad tiraahid markaa aayaddan kuu keenaya waxay tahay allihii subxaana qaadirka ahaa wuxuu inoo xalaaleeyey tayibaadka wax walba oo tayiba waa inoo xalaal uxilla lakum atayibaat wa yuxarimu calaykum alkhabaa'is wax walba oo khabiisana waa xaaraam kan cunayo afka ugu jira haddaad weydiisay oo tiraa jaadku ma fiican yahay wallaahi ma fiicna buu ku leeya waa waxun hadda hadduu waxu yahay oo khabiis yahay wixii khabiisa waa laynaga xaaraantinimeeyey oo waa laynoo diidey taa markaa ka soo gudubtida aad tiraahid culummadu waxay yidhaahdeen qawaaciddan in la ilaaliyo weeye jaadku naftaada wax ma u dhimaya haa buu ku leeyahy caqligaaga wax ma u dhimaya haa buu ku leeyahy maalkaaga wax ma u dhimaya haa buu ku leeyahy hadduu marka naftii wax u dhimay oo maalkii wax u dhimay oo caqligii wax u dhimay oo waxa weeye uu wax u dhimay diintaadii oo salaadaadii iyo waxa weeye cibaadadaadii uu ku cayaaray ile marna waa cunayaayo waa qayaraya marna waa waxa weeye waa marqaansanya waa hurdaa marna waa qaadiraysanya goormuu marka cibaadaysanaya diintiisii waa ku cayaaray marka haddana nasligii iyo tarankii waxbuu u dhimaya oo waxay caddeeyeen ragga cuna waxaa la caddeeyey markii la baaray inay waxa weeye arrintaasi dhibaato u keensanayso waxa weeye manidii iyo waxa weeye tarankii ragga inay dhibaato u keenayso haddaba shantii waxyaalood oo duruuriyaat alkhamsa ay culummadu ku magacaabeen shantiiba jaadku waa baabi'iyey inuu xaaraam yahay marka la iskuma hayo inuu khamri yahayna way caddahay laakiin itibaacu alhawaa iyo shaydaan ayaa waxa weeye dadkii ka qaalib noqday waxaa markaas macalasafi shadiida oo wax aad iyo aad looga naxaa ninkuu odhanaya culumaanahay ama waxa weeye qaar culumo sheeganaya oo iyagu khamrigii waxa weeye jaadkii cunaya oo markaa ku magacaabaya waa quutu alawliyaa waxay leeyihin quutu alawliyaa wey xaqiiqatan haddaa fiirisid run bay sheegeen oo waxaad odhanaysaa waa quutu alawliyaa laakiin awliyadee wey awliyada dad labay u qaybsamaan awliyaa araxmaan iyo awliyaa shaydaan awliyaa araxmaan waxaa lagu yaqaanaa wax walba oo khabiisa inay bannaanka ka maraan inay cibaado iyo waxa weeye u taagan yihiin waxa weeye say ilaahay u caabudi lahaayeen awliyaau shaydaanna waxaa lagu yaqaanaa inay ku mashquulsan yihiin waxyaala aan qiimo lahayn waxyaalaha xaaraamta waxyaalaha xunxun inay ku mashquulsan yihiin sidaa daraaddeed markaa qofka odhanaya waa quud awliyo waxaan leenahay waa awliyaau shaydaan waayo sababtu waxa weeye awliyada ilaahay waxaasoo kale ma cunto mana isticmaasho ayaynu leenahay haddaba markaa baabkan khamriga intaa ayuu ku eg yahay baabka ku xigana waa baab dheer oo kabiirada ku xigto way dheer tahay kama gaarsiin karno intaa ayaan ku joojinaynaa markaa qofkii markii wax su-aala ka qaba oo waxa weeye intaas aan sharaxnay waa weydiin karaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala wa subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilah rabbi alcaalamiin